galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybtaaf soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin axada bisha februaayana waa afar sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo boggeena internetka ee v o a somaali dot com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah qoysas cusub oo soomaaliya oo ka soo qaxay dalka yeman oo dhibaatooyin ka sheeganaya maleeshiyada ah xuutiyiinta dhibaatada hadda aan uga soo qaxay oo ugu daran tahay tada dagaalka waxaaba iiga daran wiil yar oo aniga aan dhalay oo lixiyo toban jir ayaa layga qabsaday oo qollada xuuti la yidhaahdo ayaa asoo habeen soo hooyanaya aqalkiisa u soo socda iga xirtay sanateen aan waayo ku indhabeelay saan u ooynaaya habeen iyo maalin asagoo iska soo socdo aqalkiisa u soo hooyanaayo bay qabsadeen
waxaan sidoo kale dhegaystayaal idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka ah dhegaystaha
innaga oo og in afka soomaaliga uu yahay af curdina marka la eego dhinaca geedigelinta iyo hirgelinta qoraalka oo ku siman muddo iminka dhowr iyo afartan sannadooda wixii ka horreeyey afku ma qorayn oo wuxuu ahaa af laysugu tebiyo ereyga ama awoodda ereyga aan qorayne ummadda soomaalidu ay caanka ku tahay
sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
qoraallo iska soo horjeeda oo ku eedeynaya baarayaasha hay-adda dembi baarista maraykanka ee f b i-da baaritaankii ay ku samaysay doorkii ruushka uu ku lahaa ololihii doorasho ee lagu soo doortay madaxweyne donald trump ayaa ku eedeynaya hay-addaasi inay adeegsatay awood xaddhaaf ah hase yeeshee waxaa arrinkaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay oo ka soo horjeestay guddiga cadaaladda ee xisbiga dimuqraadiga qoraalkan ayaa waxaa la sii daayey aqalka guddiga mukhaabaraadka ayaa sii daayay arrinkaasi waxa ayna sheegeen inay sharaf dhac ku tahay sida uu yiri jerod nodler oo ah xubin ka mida xisbiga dimuqraadiga dukumentigan oo dhan lix bog ayaa waxaa ka dooday xisbiga dimuqraadiga gudihiisa waxaana helay warbaahinta inteeda kale dukumentiskan sirta ee la helay ayaa loo sii daayey jimcihii lasoo dhaafay dadweynaha waxaana hay-adda f b i-da ee ku eedeysay inay awood khayrulcaadi a u adeegsatay intii ay waday xogaha ku saabsan ololaha doorasho ee madaxweyne donald trump lagu soo doortay
wasaaradda difaaca ee dalka ruushka ayaa sheegtay in mid ka mida diyaaradahooda sabtidii lagu soo riday meel u dhow magaalada ay kooxda mucaarid ku haystaan ee saraaqib ee dalka suriya islamarkaana ay kooxda mucaaridku dileen duuliyihii diyaaraddaasi kadib markii uu baarashuud ka goostay ka hor intaanay soo dhicin kooxda kormeerayaasha suuriya iyo weliba kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota arrimaha suuriya ee fadhigoodu yahay dalka britain ayaa iyaguna xaqiijiyey arrintan iyagoo sheegay in markii diyaaradda la dhaawacay duuliyaha uu watay diyaaradda lagu farsameeyey dalka ruushka taasi oo ah nooca loo yaqaano s u xariijin shan iyo labaatan islamarkaana ahayd nooca labada mishiinle kuna duulaysay joog hoose si ay u taageerto ciidamada dhulka wakaalada wararka ee reuters ayaa iyaduna ku soo warramaysa islamarkaana laga soo warinayaa in kooxda jihaadiyiinta ah ee lagu magacaabo taxriir al-shaam kuwaas oo xidhiir la leh hogaamiyihii hore alqaacidada siiriya ay sheegteen mas-uuliyadda soo riditaanta diyaaraddan iyagoo u adeegsaday gantaallada laga tuuro garbaha
ciidamada turkiga ayaa sheegay in maalintii dhibaatada ugu dhibaato badnayd ay la kulmeen weerar ay ku qaadeen maleeshiyada kurdiyiinta ah ee dalka suuriya sabtidii ayaa xoogaga ankara waxa ay waqooyiga suuriya looga dilay ilaa iyo toddoba askari shan ka mida toddobadaasi waxaa lagu dilay aagga cifriin kadib markii baabuurta gaashaaman ee milatarigu ay weerar la kulmeen mid ka mida waxaa lagu toogtay meel ku dhow taanga ay ciidamadu wateen halka toddoba kaleetana lagu bartilmaameysaday nawaaxiga soohodinta ay suuriya turkigu la wadaagto turkiga ayaa arrinkaasi ka falceliyey waxayna sheegeen in diyaaradiisu ay duqeymo bartilmaameedyo ay ku sameysay kurdiyiinta ku sugan oo aanan ka fogeyn goob gaadiidka gaashaaman lagu weeraray turkiga ayaa howlgalka waxa uu ugu magacdaray laanta saytuunka ah ka biloawmay seerka uu suuriya la wadaago dhammaadkii bishii ina dhaaftay howlgalkan ayaa beegsanaya maleeshiyada kurdiyiinta waqooyiga suuriya
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka rex tillerson ayaa booqasho ku jooga dalka argentine taasi oo ah maalintiisii labaad ee safar muddo shan maalmood qaadan doona oo ku maraya qaaradda ameerika isagoo mas-uuliyiinta dalalkaasina kala xaajoon doona sii xoojinta arrimaha diblomaasiyadda rex tillerson oo kasoo kici timi magaalada mexico city ee dalkaasi mexico kadib kulan uu jimcihii halkaasi kula yeeshay madaxweynaha dalka mexico iyo qaar ka mida saraakiisha ugu sarraysa dalkaasi ayaa uu sabtidii soo caga dhigtay baaljo oo ah gooba lagu nasto oo ku taalla beerta naahul hubay ee dalka argentiin warbaahinta maxalliga ayaa soo warinaya in goobtaasi uu kula kulmay xubno ka mida horjoogayaasha goobtaasi islamarkaana uu la qaada dhigay mashaariic ay wadaagayaan maraykanka iyo weliba argentiin islamarkaana ay ka wadaagayaan dhinaca sayniska sidoo kale waxaa la qorsheeyey in uu rex tillerson booqdo caasimadda dalka argentiin ee buenos aires si uu kulan ula yeesho dhiggiisa dalkaasi jorge fari isagoo maalinta isniintaana la qorsheeyey inuu kulan la qaadan doono madaxweynaha argentiin moriaso mersi si uu ugala xaajoodo arrimaha gobolka
galab wanaagsan dhegeystayaal ba idilkiinba halkaasi wararkaasi aad kala socotaanna waa v o a washington qoysas cusub oo soomaaliyeed ayaa kasoo cararay dalka yeman colaada ka jirta waxayna soo gaareen dekeda magaalada boosaaso qaar ka mida qoysaskaasi soo gaara halkaasi ayaa v o eda u sheegay in mucaaradka xuurtiyiinta ay askareen rabeen caruurtooda taasina ay soo salkicisay waxaa warbixin amuurtaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada boosaaso waryaheena faadima yaasiin jaamac
bilowgii sanadka laba kun iyo sideed iyo toban ayaa waxaa kor u kacay tirada dadka ka soo cararaya dagaalada iyo duqeymaha dhinaca cirka ah ee ka socda dalka yemen dekeda magaalada boosaaso oo ah halka ay dadkani si toosa uga soo degaan ayaa waxa ay dekeda mukullah ee dalka yemen ay ka soo raacaan doonyaha xamuulka ee isaga goosha dekadaha boosaaso iyo mukalla dadkan soo barakacaya ayaa waxa ay isugu jiraan soomaali horay ugu qaxday dalka yemen muddana ku sugnaa yemeniyiin iyo etoobiyaan wasaaradda arrimaha gudaha puntland oo kaashanaysa hay-adaha qaramada midoobay ayaa u diyaarisay xerada qaabilaadda qaxootiga oo muddo toddobaad ah halkaas lagu hayo colaadaha ka aloosan dalka yemen ee ay dadkani ka soo carareen waxaa jira caqabado kale kuwaas oo ay ka mid yihiin in carruurtooda lagu khasbo inay ka mid noqdaan askarta ka dagaalamaysa dalka yemen haddii ay diidaanna xabsiga loo taxaabo sidaa waxaa v o a u sheegtay hooye sacdiye maxamed xasan oo aan kula kulmay xerada qaabilaadda qaxootiga ee magaalada boosaaso dhibaatada hadda aan uga soo qaxay oo ugu daran tahay tada dagaalka waxaaba iiga daran wiil yar oo aniga aan dhalay oo lix iyo toban jir ayaa layga qabsaday oo qolada xuuti la yidhaahdo ayaa asoo habeen soo hoyanaya aqalkiisa usoo socdo iga xirtay sanateen aan waayo ku indhabeelay si aan u oynaaya habeen iyo maalin asoo iska soo socdo aqalkiisa usoo hooyanaayo yay qabsadeen markay qabsadeenna way xirteen markay xirteenna waa la waayay laba sano inuu dhintay inuu noolyahay saan u raadinayn u raadinayn mar dambaa iska helnay sacdiye ayaa sheegtay in caafimaadka wiilkeeda uu waxyeello u geystay xarigga labada sano ay xireen jabhadda xuutiyiintu wiilkaayar madarasuu dhiganaya madarasadiisa dugsi saruu ahay labadan sano oo dambe oo la xiray ay baaba'day inuu yacni shooga qaadaanba ka cabsada waa iska xanuunsanyahan isbitaalu u baahan yahan waxwalba u baahan yahan dhaqaalu u baahan yahan saas daraaddeed carruurtaas yaryar oo gabadhayda dhasho oo agoonna waan hayaa oo anigaa koriyoo rabeeya ilaahay ka soko cid kale ma laha bilaahi soomaalida waa iska dhibaataysantaha wiilashu waa iska dad iska shaqaysto baaburadooda iska tirtiray aayeen dhagax iska jabista wax iska jabsa laakiin markii adduunkii oo dhan oo la isgeliyey oo maaragta soo koobay oo maaragta dhibaato oo meelaa u dhaqaaqda aysan lahayn oo maanta qofkii kaa baxay inuu nolol kuugu soo noqonayo inuu geeri kuugu soo noqonayo aadan ogeyn dantii iyo daruuftii waxayna batay inaan iska soo cararno qoysaska soomaaliyeed ee weli ku sugan gudaha dalka yemen ayaa sacdiya sheegtay in ay u joogaan sababo dhinaca dhaqaalaha ah inta ku jirtana dhaqaala daraa haysa mooyaane cid joogi lahayd ma jirto waa iska soo carari lahaayeen saasaa u soo cararanaysa carruurta aan watana anugu carruur yaman ah waaye ma kastay alxamdulilaahi meesheenaanaan ku sugannaha abni wasalaamaan ku qabnaa alxamdulillah maxamed axmed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada jabhadda xuutiyiinta kala kulmay xabsi iyo jirdil kadib markii uu ka diiday inuu ka mid noqdo askartooda xerada qaabilaadda qaxootiga oo uu ku sugnaa muddo labaatan cisho ah ayaan kula kulmay waxaana uu v o a uga warramay waxyaabihii uu kala kulmay xabsiga dalka yemen muddadii labada sano ahayd ee uu ku xirnaa waana ladili korontaan lagu qabtay wax kas waana lagu suubiye haana raac qori qaado anuna waa ka diidi qollee ku jirni meeshaasaa ku kaadiye meeshaas lee ku xaareye wax kasto bannaan ma arkaysad qorax ma arkaysad meeshaa lee ku fadhiye beriisni khaleelleel ku siihaa wallaahi lama sanna marka xidhnaye soonkaa lee soo bixiyey inkastoo maxamed uu ku adkaystay go'aankiisa ah inuusan ka qayb qaadan dagaalada dalka yemen ayaa haddana waxaa jira dhallinyaro soomaaliyeed oo dagaalada ku dhintay kadib markii ay u hoggaansameen amarada xuutiyiinta sida uu maxamed mar kale inoo sharaxayo dad soomaali dhinayar soomaali waa jireen qori loo dhiibi dagaal galeen soo dhidhimteen meeshood lagu dhaafle malalkeeni maxaa la dhahay sacuudiyaalka lay qabsadeen dadna waa xidhan yihiin oo ku arkaysaan waa badan yihiin ibraahim maxamed qaalib oo ka mid ah qoysaska ka soo haajiray dalka yemen kuna sugan xerada qaabilaadda qaxootiga ee magaalada boosaaso ayaa sheegay in dalkiisii uu uga soo cararay colaadaha ka socda waxa uu u mahad celiyey qaabilaadda wanaagsan ee ay u fidiyeen maamulka puntland iyo shacabkaba walxamdu lilah alwadac ayib huna fi asomaal wa ataynaa bisabab alxarb fi alyaman كذلك نعود الشكر الجزيل لأبناء الصومال وأبناء ولاية بونتلاند maamulaha xerada qaabilaadda qaxootiga ee magaalada boosaaso cumar cismaan siciid ayaa sheegay in muddadii uu socday dagaalka dalka yemen ay qaabileen dad ku dhow afartan kun islamarkaasna ay weli socoto gurmadka loo fidinayo dadkan laba kun iyo shan iyo tobankii ilaa haddeer sidaad la socotaan waa la dejinayaa tiro afartanka ku dhow kasoo degay dekeda boosaaso oo lagu qaabilay xerada tan iyo santarka labaad ee magaalada boosaaso ku dhexyaal gurmadkii laba kun shan iyo tobankii loo balaabay sidiisiibu u socdaa si wada jira ayaa halkan loogu xanaanaya qaxootiga dadka soomaalida ah iyo itoobiyaanka ee kasoo barakacay dagaalada dalka yemen ayaa hay-adaha iyo maamulka puntland waxa ay dib ugu celiyaan goboladii ay horay uga yimaadeen halka qaxootiga yemeniyiinta ahna loo kireeyo guryo ay ku noolaadaan islamarkaasna loo abuuro shaqooyin loo maalgeliyo saddex qaybood baa markaa loo kala saaraa yemeniyiinta iyo boosaasay degaan soomaalida qayb ka mid ayaan waxaan u safrinaa gobolada dhexe ee soomaaliya yemeniyiinta tiro shan boqol oo qof ayaan maalgelin u helay qofkiiba kun doolar la siiyo magaalada ay small business ku samaystaan ganacsi yaryar ama gawaari wax u gataan soomaalida tiro yaroo kamid a waa gaarsiinay wasaaraddu ka codsatay in lagu celiyo qaybtood boqol iyo xoogaa kamid a waa la celiyey oo etoobiya adisababa laga dejiyey oo qunsuliyadda etoobiya iyo hay-adda i o m iyo wasaaradda arrimaha gudaha puntland baa iska kaashaday xerada qaabilaadda qaxootiga ee ku taallaa bariga magaalada boosaaso waa goob loo asteeyey in muddo toddoba cisho ah ay ku sugnaadaan qaxootiga iyo dadka ka soo barakacay dagaalada dalka yemen hase ahaatee waxaa iminka ku sugan boqol iyo konton qof oo muddo bil ah ku sugnaa taasoo maamulaha xerada qaabilaadda cumar cismaan siciid uu sheegay inay la xiriirto sababo dhaqaale awgood waxaana uu maamulka hay-adaha iyo shacabka puntlandba uu ka codsaday in si deg deg ah dadkan gurmad loogu fidiyo si loogu diro gobolladii ay ka yimaadeen qaarkoodna loo sameeyo dibudejin faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
mas-uuliyiinta amniga ee magaalada kismaayo ayaa sheegay in xaaladda magaaladu ay degan tahay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in ciidamo ka gadoodsan xadhigga xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedka jubbaland ay fuuleen dhismayaal u dhow goobta uu ku xidhan yahay xildhibaanka oo dhowaan ay xasaanadda ka xayuubiyeen baarlamaanka kadibna ay xidheen warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed oo ku sugan magaalada nairobi sida ay ku soo warramayaan dadka magaalada magaalada kismaayo weli waxaa ka taagan xiisadda ka dhalatay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka jubbaland oo dhammaadkii bishii hore ay ciidamada ammaanku xidheen kadib markii lagu eedeeyey inuu waday mooshin lagu duminayo maamulka wararkii ugu dambeeyey ee maanta laga helayo magaalada kismaayo ayaa sheegaya in ciidamo hubeysan oo ka gadoodsan xarigga xildhibaanka maalintii lixaad ku xidhan magaalada kismaayo ay maanta fuuleen qaar ka mid ah dhismayaasha dhaadheer ee magaalada meel aan sidaasi uga fogeyn goobta uu xildhibaanku ku xidhan yahay ee xerada ciidamada nabad sugidda fiat ee magaalada kismaayo ciidamada nabad sugidda maamulka jubbaland ayaa la sheegay inay qorsheeyeen in ciidamadaasi ay dabaqyada uga dejiyaan qaab awood ah hase yeeshee waxaa markii dambe arrinta soo dhex galay odayaasha iyo ganacsatada magaalada oo qaab wadahadal ah ciidamadii caraysna ku qanciyey inay joojiyaan xiisadda taliyaha ciidamada booliska magaalada kismaayo gaashaanla sare maxamed naasir guuleed xasan oo ay v o a wax ka weydiisay xaaladda kacsanaanta ee ka jirta magaalada kismaayo ayaa sheegay in xaaladda magaaladu ay haatan degan tahay oo uusan wax dhiba ka jirin adeer khadaro waxba kama jiro wax ciidan oo gadoodayna ma jiro magaaladana wax dhiba kama jiro nabad baa ka jirta xaashaa lilahi ninkii yidhahda magaalada kismaayo waxbaa ka jiro waa beenaale kelmadaas aniga weydiiye wararku waxay sheegayaan in ciidamo lahayb ah xildhibaanka xidhan ay dabaqyo saaran yihiin oo ay gadoodeen arrintaasi taliya waxba kama jiraan miyaad leedahay waxba kama jiraan waa been waa kadbi wey kelmadaas wax ka jiraayo ma jiro wax dabaq saaran iyo wax xumaana iyo wax dhibaataa kismaayo midna kama jiraan kismaayo nabad ba u degantay adeer dadkuna xumaan buu ka shaqeeyayo wanaaga inuu deeqaa fiican xaashaa lilahi kismaayo waxba adeer kama jiro waa been abuur wey ninki yidhaha kismaayo maanta dhib ka jira waa kelmadaas waa been been wey waxba kama jiraan ilaahay buuna kaga fogaada ninkii kismaayo maanta dhib ka jira yidhahda maxaa noogu sheegi kartaa xaaladda xildhibaanka xidhan iyo arrimaha buuqa dhaliyay xildhibaanka xidhan dee dembi baa lagu haystaa waana qofku hadduu sharciga u gafo dawla dawligaana waa la qabanayaa sharcigaa haysta sharcigu wuxuu yidhaahdaana la arkaya dawladda u talataaso muxuu ahaye wax dhiba kama jiro wax ka buuqsanna ma jiro waa barbagando dadka meelaha warxumatashiilka la fadhiya facebookyadii fadhi kudirada ka hadlaya khadar waxbaa sidan waxbaa sidan waxba kama jiro kismaayo nabad baa taala adeer xaasha lilah khadar maxamuud xareed v o a nairobi
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal xubno ka mida guddiga doorashada madaxa bannaan ee soomaaliya ayaa maalmahan jooga magaalada gaalkacyo iyagoo wadatashi ku saabsan doorashada waddanka ka dhici karta halkaasi ka wada muhiimadan iyo natiijada kulamadaasi ay leeyihiin waryaheena cabdiwaaxid macalim isaaq ayaa waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi sayid cali sheekh maxamed
waxyaabaha oo aada noo soo jiitay waxaa ka mid ah biseelka siyaasadda biseelka dadweynaha ay qabaan ee doorashada iyo sida ay dowladnimada uga baahan yihiin ayaa maaragtay aada noo soo jiitay laba sano iyo barbaan waxaan ku shaqaynayna muqdisho aanan dibadda u tegin gobolada iyo degmooyinka aanan u tegin arrimaha wacyigelinta iyo wadatashyada tana waxay ahayd mid aan ano hindhaha noo furtay oo dadweynihii aragtidooda aan darisnay marka aqoon iyo khibrad badan baa noogu soo korodhay sida ay maaragtay usoo dhaweynayeen in mar un dadkan oo maaragtay dhalinyarta ah iyo odayaasha iyo siyaasiyiintaba qof walba waxaa ka gooxaysa mar uun maaragtay in soomaaliya ka dhacdo inay hogaankooda ay maaragtay gacantooda ku doortaan inkastoo hadda doorashooyinka ay yihiin doorasho dhinaca dhaqanka iyo xildhibaano ka timaada haddana markaad fiirisaan kulamadii qeybaha bulshada aad la yeelateen miidiin muuqanaysaa in dadku ay awood u yeelan karaan inay helaan inay dhiibtaan codkooda
markii horeba anagu markii aan sanadkii hadda lasoo dhaafay horaantiisa waxaan dejinay strategy plan o oo maaragtay ay ku caddahay broseska la mari doono wakhtiyada iyo qarashka ku bixi doona ayaan dejinay oo aan maaragtay ku shaqaynaynay haddana maaragtay brograamadeena waafaqsan istraatiijiyadaas marka waaba noo cadeyd inay dhici karto maaragtay doorasho haddana maaragtay waxaa soo xoojiyey dadweynaha taladooda iyo rabitaankooda iyo percentage aada u sareeya oo aan rabno in hadhow aan kasoo saarno documenti oo aan jecelnahay ummadda soomaaliyeed iyo iyo iyo warbaahintaba aan la wadaagno oo aan mid dhaxalgalah oo dhinacyo badan taabanaya statistika badan leh dhalinyarta iyo haweenka iyo aqoon-yahan iyo odayaalba ay maaragtay siday ay ugu maaragtay ay u taageereen iyo rajada ay ka qabaan in doorasho ay dhacdo ay ku caddahay aan soo saari doono hadduu ilaaha idmo sababtoo ah waxaan go-aaminay afar iyo labaatan degmo inaan tagno si ay u matalaan kuwa kale aan la tegin marka saasaan rabnaa inay dadka soomaaliyeed o dhan isla qaataan insha allah gudoomiye waxaad tihiin guddi madax bannaan oo doorashooyinka qaranka ee soo socota taladan iyo xogaha aad aruurinaysaan iyo taa cidda aad kula laabanaysaan waxaan kula laabanaynaa guud ahaanba ummadda soomaaliyeed oo dhan waa arrin ay khusayso waa waxay wada leeyihiin dad gaar ah ay leeyihiin maaha gaar ahaan madaxdii qaranka oo maaragtay talada soo jeedisay baan kala laabanaynaa waxaa marka loo maaragtay ballansanaa shanta bishan hadda aan ku jirno oo maaragtay ayagu hadda jeer isugu imaan doonaan magaalada muqdisho waxaana maaragtay lagu wadaa in meesha aan nalagu casuumo laakiin anaguna maaragtay ay weli hawsha aynaysan noo dhamaystirneen raboodkaan rabnay oan diyaarinayna oo bogog aan ka sameynana aan weli aanan daabacnayn oo maaragtay aan weli laga shaqayn haddana waxaan rajeyneynaa in madaxda aan la tagno information ugu filan haysano inaan la hortagno kan oo maaragtay conclusionka kasoo bixi doona maaragtay markaan dhameyno arrimahana aan maaragtay dib aan uga ballami doono insha allah sanadkii hore dabayaaqadiisa gudoomiye waxaa tagtay wafdi aad hogaamineysay degmada cadaado oo xarun ku meel gaaro waa dowlad goboleedka galmudug xogaha bulshada aad ka heshay iyo kulamadii halkaa iyo inta hadda aad ku sugan tahay deegaanada puntland isbarbar dhigmadka aad ku samaysay bulshadu ma qabaan feker ah in doorasho ay dhici karto qof iyo cod ah absolutely taas waana ka arki doontaan waxaa jiro informationka anagu aan aruurinayno ama daatada aan aruurinayno oo dadweynaha aanaan soo dejinay aan ka diyaarinayno waa mid maqal iyo muuqaal ah iyo mid qoraal oo rabood ah oo aan rabno inaan ataa buug ka samayno waxaana marka aan halkaa ku caddaynaynaa inaan maaragtay guddiga wax uu iska soo fekeray uu soo qoray inuusan noqon wixii kasta oo maaragtay dadweynahan ka aruurinana ay noqoto codkooda iyo muuqaalkooda iyo qoraalkay gacanta kusoo qoreen taladooda inaan maaragtay aan la wadaagno cid walba maaragtay informationkaas qusaysa marka waxay noola muuqataa cadaado keliya maahane waxaan tagnay garbahaarey doolow buulo burde beledweyne waxaan kaloon tagnay baydhabo hudur marka adigu waa afar iyo labaatan degmo oo aan informationka aan ka helnay oo iska inta badan uu iska waafaqsan yahay rabitaanka doorasho iyo dowladnimo dhowaan waxaa jirtay in gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xalim ismaaciil xalmeerey iyo xubno ka tirsan xafiiska guddiga doorashooyinka madax bannaan lagu xiray degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug arintaa haddii aad nala wadaagtid halkii ay ku dambeysay
marka horeyseba maaragtay dhowr jeer baan anigu ka jawaabay shakhsiyan guddoomiyahana waa ka hadashay arrimahaas ma aha mid oo xarig oo maaragtay guddoomiyaha iyo howlwadeenada lagu xiray arrintu si accident bay isaga dhacday waxay ahayd isfahmwaa is-afgaranwaa oo ka dhacay meel oo maaragtay xuduudda mise magaalada laga soo gelayo in maaragtay aysan ogaal u qabin ciidamada meesha joogta guddoomiyaha iyo xasaanadda ay leeyihiin guddiga oo markii dambena maaragtay adigu ay dhacday in maaragtay qolo oo maaragtay ammaankooda sugaya ama securityda guddiga inay maaragtay bistoolada waxay markaa wateenna laga qaado iyaguna si nabada meeshay u socdeen ay tagaan taas unbay arrintu ahayd wax intaa dhaafsiisan ma jirin
kaasi waxa uu ahaa siid cali sheekh maxamed oo isagu ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee doorashada soomaaliya oo u warramayay waryaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq oo gaalkacyo ku sugan halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa v o a washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii maanta oo kale aad maqli jirteen hadahayo kale ee wicitaanka dhagaystaha jaamac buulla jaamac
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ala oo kale aad ka maqashaan laanta afka soomaaliga v o a axad kasta toddobaadkan haddii eebaha awoodda la yidhaahdo waxaanu ku soo qaadanaynaa caqabadaha hortaagan afka soomaaliga sidii aad toddobaadka hore ku maqlayseenna barnaamijkeennu waa qaybo taxana ah oo aanu toddobaadka dambena ku soo qaadanayno xalka caqabadaha aanu toddobaadkan idiin soo bandhigi doono barnaamijka toddobaadkan waxaa igala qaybgelaya qoraa weriye ruugcadaah maxamed baashe xaaji xasan oo ku sugan magaalada halgeysa maxamed waxa uu qoray buugaag dhowra oo ay ka mid yihiin buugga halkahaleel ee uu ka qoray abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaa kale oo uu qoray hal aan tabayey oo uu ka qoray allaha u naxariistee xaaji aadan afqalooc oo abwaan aad u weyn oo soomaalidu ay wada taqaano ahaa guri waa haween waa buug uu ka qoray doorka ay haweenku ku leeyihiin nolosha soomaalida afka hooyo waa hodanna waa buug uu kaga hadlayay afka soomaaliga iyo hodantinimadiisa sidoo kale maxamed baashe xaaji xasan waxa uu muddo afartameeye ah ku dhex jiraa warbaahinta soomaalida waxaana haatan uu agaasimo ka yahay tv-ga madaxa bannaan ee star oo xaruntiisu ay tahay magaalada hargeysa maxamed kusoo dhowow barnaamijka v o a khaasatan wicitaanka dhegaystaha waad mahadsan tahay jaamaca buulle jaamaca waanan dhowahay ugu horrayntiiba waxaanu toos u aadaynaa mawduuceenna oo ah waa maxay caqabadaha afka soomaaliga hortaagan wakhtigan xaadirka ah dabcan muddaad wax ka qoraysay af soomaaliga laftirkiisa ayaad buug ka qortay waxaad bugaag badan oo kalena waad qortay saxaafadda soomaalidana waad ku soo jirtay waadna u dhug leedahay inoo bilow adigoo qodob qodob u dul istaagaya
waa tahay waan salaamayaa inta inala wadaagaysa barnaamijkan caqabaadka faraha badan ee ummadda soomaalida haysta guud ahaan dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo jiritaankoodaba kama tagana kuwa afkoodana hortaagan afku waa aalad kolba la jaan qaada horumarka ama dib u dhaca ummadda afkaasi ku hadasha haddii aynu soo qaadano dhibaatooyinka ama mashaakilka ama hadimooyinka ugu waaweyn ee qarnigii tega yimika ilaa kan hortaagan amaba haysta af soomaaliga waxa ugu waaweyn inaga oo og in afka soomaaliga uu yahay af curdina marka la eego dhinaca geedigelinta iyo hirgelinta qoraalka oo ku siman muddo imika dhowr iyo afartan sanadooda wixii ka horreeyey afku ma qorayn oo wuxuu ahaa af la isugu tebiyo ereyga ama awoodda ereyga aan qorayne ummadda soomaalidu ay caanka ku tahay hadlaaga ah xilligii la qoray af soomaaligu isagoon hana qaadin oo si fiican u samaysan qaab dhismeedkiisii afeed iyo erey bixintiis iyo qoraalkiisii toolmoona iyo waxoo dhan ba ayaa waxaa burburay qarankii soomaalida ee afkaasi hagayey ama kobcinayey ama hagaajinayey afku waxa uu waayey inuu neefsado wixii ka dambeeyey burburka ballaaran ee dadka soomaalida gebagabeynayey dhowr iyo soddonkii sanadood ee ugu dambeeyey afku haddii aanu shaqo gelin wuu curyaamayaa afku wuxuu ka baxay maamulkii sida uu maamulkii guud ee dadka soomaalida isku xidhayeyba u bahardaadsamay ayuu afkuna waxa uu uga baxay maamulkii lagu shaqaynayey ee uu ku neebsanayey ee uu wax ku noqonayey waxa uu afku ka baxay oo kale manhajkii waxbarashada ee uu ka helayey erey bixinta cilmiga ah sida sayniska oo kale juquraafiga oo kale taariikhda oo kale biologiga oo kale chemistryga oo kale fysigiska oo kale xisaabta oo kale iyo rugaha cilmiga ah ee afka kobciya waxaasoo dhan afku wuu waayo wuu ka baxay oo afaf kale ayaa halkiisii xilligan weliba cara edegeynta adduunyadu isku soo dhowaatay ee technologiga casriga ee xiimaya ee aan teelada laysu dhiganayn ayaa af soomaaligu waxa uu ka habsaamay ama ka maqan yahay meelihii korin lahaa ee wax ka dhigi lahaa hadday tahay dhinaca maamulka hadday tahay dhinaca warbaahinta hadday tahay dhinaca waxbarashada iyo manaahijta lagu dhigto dugsiyada arlada soomaalida iyo haddii ay noqoto dhinacii macad ama meel cilmi baaliseed oo afka lagu horumariyo wixii ereye-ah ee dhimanaya lagu qaydiyo wixii ereye ah ee cusub ee ku soo biiraya xadaarada iyo tiknolojiyada erey bixin looga dhex raadiyo oo markaasi lagu soo saaro oo lagu tumaaliyo ama haddii aad ahayn lagu erey bixin waxyaalahaasoo dhammi waxay af soomaaliga ku keeneen in uu noqdo af soo koobma ku soo urura inta caanaha iyo biyaha laga cabo waxaan ka badnayn boqol erey waaya haddii aad eeg haddii aad aragto haddii aad eegto imika afka soomaaliga waxaad arkaysaa in meelihii lagu korin jiray oo imika meelaha nool ay ka mid tahay warbaahintu tanaynu ku wada hadlayno oo kale idaacadaha jaraa'id ama tifiyada ayaad ka dareemaysaa hoos u dhaca weyn ee af soomaaliga ku yimi marka dhalinyarada inamada iyo hablaha leh ee warbaahinta ka shaqeeya ay afkan cuskanayaan ay adeegsanayaan waayahay maxamed baashe aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay qodob qodob ayaanu u dul istaagaynaa haddaanu ku horeyno tan maamulka uu ka baxay afka maxaa beddelay afkii sideese ay ku dhacday in isbeddelkaasi uu u hanaqaado oo af kale uu meesha u galo afka soomaaligu waxa weeyaan afka rasmiga ah ee dadka soomaalidu ay ku hadlaan waxay ahayd in maamulka meelaha kala duwan ka jiro oo dhami af soomaaligu uu sidaa af rasmiya uga noqdo distoor ahaan meelaha qaarkood way odhanayaan afku afka shaqadu iyo maamulku waa af soomaali waa afka rasmigii waa af soomaaliya hase yeeshee xaqiiqada markaynu u gudubno afaf kale ayaa ayaa ayaa la cuskadaayo la adeegsadaa oo sida af ingiriisda oo kale iyo af carabiga oo kale labaduba waxay ku hayaan afka soomaaliga handadaad iyo dhibaato weyn bay ku hayaan afafkan waa la bartaa qalaad oo lagama maarmo ummaduhu kama maarmaan si ay ummadaha kale ula xidhiidhaan iyo xadaaradahooda waa in afaf kala duwan la bartaa taa macnaheedu maaha in laga tago oo laga dhuyaalo oo laga haajiro afkii hooyada ee rasmiga ahaa oo waxaa la yidhaahdaa haddii la doonayo ummad in la dilo inta aan ummaddaa la dilin waxaa lagu horeeyaa afkeeda oo laga dilaa kolka afka laga dilo ummadaasi way dhimatay baa la odhan karaa oo hidasidaheedu waa afka waxay isku afgarato iyo xabagta isku haysta iyo astaanta u gaarihi waa afka oo wixii kaleba in cidilay wadaagto ayaa laga yaabaa sida diinta oo kale sida dhaqamada meelaha qaar oo kale sida midabka oo kale iyo waxyaalaha lamidka laakiin afku waa xabagta ummaddaa isku haysa ee hidasidaha u ah marka haddii maamulkii laga dhex saaro oo maamulkii lagaga shaqayn waayo afkaasi wuu hagaasayaa oo bilmatalan imika dadka waxbartay haddaynu soo qaadanee soomaalida ah ee bawsada afafka qalaad intooda badani waxay ku hadlaan afka ingiriisida waaya maxamed waan u imaanaynaa waan u imaanaynaa adoo raalli ah dadka waxbartay iyo dadka afafka qalaad ku hadla waana u imaanaynaa dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana inoogu martay ah maxamed baashe xaaji xasan oo ah qoraa sare muddo afartameeyo sana aana ku jiray warbaahinta soomaalida maxamed waxa uu qoray bugaag fara badan oo ay ka mid yihiin halka haleel oo uu ka qoray hadraawi waxaa kale oo uu qoray hal aan tabayey oo ka qoray xaaji aadan afkalooc guri waa haween iyo afka hooye waa hodan intaba waxa ay ku qoran yihiin afka hooyo ee af soomaaliga inta aanan dhegeystayaasha u gudbin maxamed waxaan jeclaan lahaa inaan u noqonno qodob aad horey carabka ugu dhufatay oo aad tiri warbaahinta ayaa laga dareemayaa hoos u dhaca afka soomaaliga tusaaleyn naga sii arrintaasi meelaha berigii hore afka laga horumarin jiray waxaa ka mid ahayd warbaahinta xitaa intii aan afku aanu qoraalka gelin oo ereyo badan oo maanta lagu isticmaalo lagu adeegsado siyaasadda arrimaha bulshada ilbaxnimada iyo xadaaradda iyo ganacsiga intuba waxaa bixisay warbaahintaa bixisay inamadii iyo hablihii waagaa hore ka shaqayn jiray ayaa bixiyey oo ku soo kordhiyay sida dayax gacmeed cirbixiyeen diyaaradaha qumaatiga u kaca gantaalaha ridada dheer gantaalaha liishaanka dheer xoogsato casal raac waxyaabahaasoo dhami waxay ahaayeen waxyaabo ka yimi dhinaca warbaahinta maanta marka taa la barbar dhigo hore tan maanta waxaad arkaysaa sida af soomaaliga loo rifo ama ay u cunaan dhalinyarada hablihiiyo inamada balehee maanta ka shaqeeya warbaahinta tusaale ahaan inan ama inan baa warramayo wuxuu ku odhanaya oo anigu dhagahayo ku dhegaystay roob oo weyn oo maanta ku biya baxay magaalada beledweyne waxay ku odhanayaan wafdigii uu hogaaminayay madaxweynuhu oo cagta soo mariyey degaanada hebel iyo hebel wafdigii uu hogaaminayey ra-iisul wasaaruhu oo kusoo guriya noqday waddanka waxay ku odhanayaan oo kale oo aad oo aada ula yaabaysaa sida uu hebel ka dhawaajiyey waxyaalo badan oo noocaasa oo af soomaaliga markaad eegto aan sax ahayn ayaa halkii loo baahnaa in ay af soomaaliga wax ku kordhiyaan oo ereyo cusub keenaan ayaa ayaa waxaa dhacaysa in ereyadii hore u jiray laftooda ay gowlgowlaan oo rifaan oo markaasi bahdilaan waaya inta aanan aanan u gudbin dhegaystayaasha aan ku noqono erayadii hadda aad sheegtay saddex tusaalaad soo qaaday roob oo weyn oo ku bibiixay ee magaalada beledweyne ra-iisul wasaaraha oo kusoo guryo noqday ee dalka iyo madaxweynaha oo cagta soo mariyey saddexdaasi maxaa ka qaldan si bal dhegaystayaasha ay kuula qabsadaan haddaynu soo qaadano roobka oo kale roobku ma biyo baxo cid kalaa biyo baxda roobku wuu da-aa Biyo oo dhigaa.
halkaa kuma habboonaa kelmadda biyo baxo ama shay baa biyo biyaha uumi baa ka baxa biyaha oo wax kale isku bedelaan laakiin roobku wuu da-aa wuu curtaa een, wuu hoglo hogleeyaa wuu biyo dhigaa ama mahigaan buu wuu wuu biyo dhigaa ama caynkaasay saasaa loo dhigaa laakiin biyo baxa waxaa loo yaqaanaa xaalad kale af soomaaliga rasmiga ah Sax.
ee qoraalka ah ee aqoonaysan wa wa jinsiga ayay la xidhiidhaa waa gartay Een, haddaynu soo qaadano cagta marinta meesha cagta lasoo mariyaa waa col iyo cadaawid ciidamaa baxaya meel bay ku baxayaan cagtay soo marinayaan dad iyo duunyaba way soo gumaadayaan macnaheedu weeye ama way soo laynayaan ama way soo xidxidhayaan oo dhibaatay gaadhsiinayaan laakiin wafdi meel u baxaya cagta ma soo mariyo maal iyo mood baa Biyo baa loogama soo meel soo tegin maray. haddaynu soo qaadano ta kale ee Guryo noqod.
ee- ee ahayd guryo noqoshada guryo noqoshadu waa sideedaba waa erey taban waxaa guryo noqda oo dalanbaabi noqda maqasha iyo xoolaha iyo qofka xoolo hunada ah maqasha oo kale guriga marka guri laga guuro ama xooluhu ee laga digay rogtay meel kale la digay xooluhu hallaabaan halkii ay yaqaaneen ama maqashu ay ku taqaanay een, halkay hooyadeed caanaha kaga heshay ku jaqdo markay ambateel lunto halkiibay galataayoo way gurya noqotaa waa qofka gartay xoolahunada ee loo diro xoolaha ee maalintii la foofa ee la baxa marka uu xoolaha meelkeeye ee xoolahunada loo yaqaanaana markuu dib gurigii ugu soo noqday oo uu baaldhee caanihii cabo ama wax kale guriga dhexdiisa ka sameeyo ayaa la yidhahdaa hebelo wuu maanta wuu gurya noqday marka waxa weeye een, arrintaasi waa arrin taban oo gurya noqoshadu waa hungo waayahay soo hungowday waa cid meeshii ay ku socotay gaari kari weyday ama ka luntay maxamed baashe aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxaanu weli ku guda jirnaa barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a toddobaadkan waxaanu uga hadlaynaa caqabadaha hortaagan afka soomaaliga haddii eebaha awoodda la yidhaahdo xalka caqabadahaasi toddobaadka dambe ayaanu ku soo qaadan doonaa aan u gacan haadiyo dhegaystaha koowaad dhegaysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محمد باشا حاتي حسن een, qoraaga weyn ee afka soomaaliga ah afka soomaaliga qora aan idhaahay aniga laftayda iyo iga gowlgowlmine oo ah dadka af soomaaliga wax kusoo kordhiyey qoray horumariyey suugaantiisa iyo erey tixdiisa iyo tiraabtiisaba isla markaana ah ceel gundheer oo aan anigu kasoo dhaansado markaan doonayo inaan af soomaaliga soo dhaansado ama markaan doonayo af soomaaliga in aan een, wax ka kororsado aada iyo aad baan u salaamayaa aada iyo aad baan u salaamayaa waanu ku mahadsan yahay sidaa uu af soomaaliga iyo hadeelaba ku uroo yahay hawshiisa dadaalka dheer u geliyey sidoo kale jaamac oo adiga iyo v o a iyo saaxiibadaana waan salaamayaa waxaan doonayaa anigu laba saddex su-aalood ina weydiiyo su-aalaha intaana weydiin anigu waxaan doonaya inaan aragti ka dhiibto af soomaaliga burburkiisa af soomaaliga burburkiisa aniga waxay la tahay marka ugu horreysa af soomaaligu intii uu magaalo soo galay ee magaalo kusoo xerooday ee dadkii af soomaaliga ku hadli jiray ee ku heesi jiray ee ku geeraari jiray ee ku gebyi jiray ee caruurta ugu heesi jiray ee haamaha ugu heesi jiray ee geela ugu heesi jiray ee adhiga ugu heesi jiray ay maaragtay hawshaas laga soo guuray xaggii magaalada loo batay ayuu af soomaaligu marba marka ka dambaysa uu sii yeeraanayay intii tiknolojiyadan casrigiihii soo baxdayna wuu ka sii daray oo maaragtay afkii tiknolojiyadani ku qornaa ayaa afkeenii maaragtay hoos usii dhigay sababtoo ah dee tiknolojiyada iyo internetka kuma qorna af soomaali kuma qorna ee waxa weeye waa af aynaan lahayn unba maaragtay aynu ama cilmi baaris ku samaynaa ama wax ku akrinaa ama Waaya.
waxa uu inoo soo gudbinaya ay ku qoran yihiin caliyow su-aalaha u gudub Eh, markaan adoo raalli aya su-aalahaygu waxa weeye maxamed baashe xaaji xasan oo suugaantan dambe iyo abwaankan dambe iyo fanaankan dambe ee waxa ay sabtirinayaan anigu marmarka qaarkood is idhaaho iyaga laftoodaba soomaaliga cadow u ah saameyn intee la-eg buu ku leeyahay burburka af soomaaliga su-aasheeda labaadna waxa weeye social media oo iminka aad soomaalida u isticmaashaa sidee een, saameyn ma saameyn toban buu ku leeyahay af soomaaliga mise ta- saameyn togan waayahay labadaas su-aal baan ku daynaynaa aad ayaad cali u mahadsan tahay Eh, maxamed baashe soo dhawow Een, cali aad buu u mahadsan yahay dhinac waan kala qabaa tan marka noloshu isbedeshay laga yimi miyigee magaalo loo soo batay inay saameyn af soomaaliga ku yeelatay laakiin taa waxaa diidaya rugihii aqoonta iyo cilmiga soomaalida oo magaalo ahaa in markii afka la qoray afkii u ay horu mariyeen oo inta ereyee cusub ee maamul leh saraakiil darajooyinka ciidamada leh aqoonta leh le warbaahinta ee soo korodhay markii af soomaaliga la qoray ee magaalo ka soo korodhay waynu ogno haddaynu caawa tirino ka bixi mayno haddii aan cali oo aada u mahadsan aan xasuus aan aan isbaaho su-aalihiisa ka jawaab oo ah fanaanka cusub ama abwaanka cusub he intee in leeg bay baab dib u dhaca af soomaaliga ku leeyihiin horta iyaguna waxay ka mid yihiin dee bulshadan burburtay bay ka mid yihiin wax cirka soo dhac maaha oo af soomaaliga iyo rugihiisii ayunbay dadka sida looga hayaamay iyaba uga hayaameen oo mushkilada dadka iyo bulshada ay la qabaan sida qoladii wafaafinta oo kalena sheegayay weeye oo waa suurtagal maanta in la arko nin wax tirinaya oo hees samaynaya oo aan cidiba fahmayn heestiisa waxa uu jeedo iyo midhaha iyo humaageynta ku jirta weli laakiin kaalintaa abwaanku way nooshahay oo abwaaniin badan oo dacyar ayaa af soomaaliga runtii awoodeeya oo wax badan kusoo kordhiya oo gabayadii sameeya dhinaca waxaa la odhan karaa waxbaa ka badbaaday dhinaca social mediahu waa midi laba af leh oo dhinacna af soomaaliga way ka tarmisay oo wata maanta intaasoo milyan oo soomaali ah ayaa qoraalku tayo kastaba ha lahaadee intay wax qoraan ku wada xidhiidha oo anigu mararka qaarkood waxaan is idhaahdaa xilligii uu dhacay burburkii weynaaye soomaalidu haddii aan la helin social mediahan iyo technolojiyada af soomaaligu wuu sii hagaasi lahaa oo dhinac way ka soo nooleeyeenoo intaasoo milyan oo qof oo dhalinyaro u badan oo qaarkood isku dayayaan inay af soomaaliga bartaan ayaa adeegsadaa maxay ahayd social mediahii aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed baashe iyo weliba dhegeystayaal cali kabare ee dalka ingiriiska naga soo wacay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aan u gacan haadiya dhegeyste kale dhegeysta adiga oo magacaago saddexan iyo meeshaaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdillaahi maxamed cabdullaahi janta jooga magaalada hargeysa waxaan aada u salaamaya maxamed baashe iyo v o a iyo dhammaan dhegeystayaasha kale ee soodan ama barnaamijka qayb qaybta ka ah horta anigu aragti ahaan soomaaligu horta waa soomaaligu waa laban u qaybin lahaa mid jiray oo soo jiray oo ah in la in la tayeeyo oo la ilaaliyo oo la isticmaalo oo aan meesha aanu ka bixin iyo soomaali ah inu soo kordho sida eri bixintii maxamed baashi ka hadlaya intaan la gaanin eri bixinta waxaan qabaa in eri ereyadii jiray oo kale ay aada u daciifay weliba ereyaha in macquul ahayn inay daciifaan inay daciifayaan tusaale la soo qaadanaya waxaa la xasuustaa madaxweyne la kulmay madaxweyne kale ayaa weriyey waxa yidhi madaxweynaha la kulmay dhigiisa dalhebel ninkii wuxuu qaadan waayey kelmadda dhigiisa oo uga jeeday kelmadda isticmaalkayga inay ku habboon tahay wiil iyo gabadh isku dhiga ama isku isku mid ah oo dee alasha isgeliya ayaa loo isticmaalaa laakiin sidii madaxweyne madaxweyne kale dhigiisa uu noqon karaa horta af soomaaliga halkaasu maraya daciif ahaan dhinaca kale marka laga eego horta kor usookac wuu jiraayo ereyo fara badan oo dee si wanaagsan loosoo habeeyey oo way jiraan oo dee weli sii nool laakiin daciifnimo way jirta laakiin su-aashaan qaba waxa weeyaan maxamed baashe qaliga wuxuu qaatay ilaalinta iyo in wax ka qoro af soomaaliga hogaanin kalena waa lam qoraayo kalena way jiraan laakiin ma muuqato doorkii ah bal in nidaamka dawliga ah afku wuxuu u baahan yahay in sida xuduudaha loo ilaaliyo isagaan loo ilaaliyo haddii xuduudaha iyo ciidamada iyo waxa lagu bixiyo difaac adag afka laftiisa taa yaa u baahan baan qaba anigu hogaanintu maxay ku dhiiran waayeen in bal inta ay maalintii ay haddii saddex dukaanoo kale adama saddex meheradoo kale intay galaan ay ku waaniyaan bal waxaan boorka ugu qoray kelaad inay noqdo af soomaali waya afar sameerood kale ku xigayo way way way way dareemi lahaayeen kadibna dee halkaa waxaan odhan lahaa waa sida inay qorshaha ugu jirto ma weydi waad mahadsan tahay maxamed baashe kusoo dhawow waxaan filayaa tusaale la taaban karana wuu soo qaaday oo caqabadahii afka soomaaliga ka mid ah in dukaamada magacyadooda lagu qorto iyo ganacsiga oo dhan af shisheeye dhegeystayaashana waxaan jeclahay inaan xusuusiyo waxaanu ka hadlaynaa caqabadaha cabdilaahi wuu mahadsan yahay runtii waxay isugu imanaysaa adeegsi la-aanta afka ama boorka wax kale ha lagu qorto ama warqadda wax kale ha lagu qorto ama xafiisyada wax kale ha lagu maamulo ee afka haddii aan la adeegsan wuu joogsanayaa hawaduu ka baxayaa oo dhas baa fuuraya sida aynu ub uga uga soo taariikh qaadanay adduunka tusaale ahaan afka hibrooga qarnigii sagaal iyo tobnaad muu lahayn in la isku cabiro la yidhaahdo milix raacisi ama waan ku jeclahay ama waxaa ii tiigso wuxuu ku abaaday oo ku halay oo qura synagoga halka ay yuhuuddu ku caabudo diintooda markii la yagleelay waddanka israa'iil kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii ayaa dib boolka looga jafay afka hibrowga oo yuhuuddii caalamka ka kala timi ee isugu timi waddanka israa'iil ee la yagleelay ay afkii markaa luxudka iyo iilka ka soo kiciyeen sababta uu af u noqday maanta adduunka u jira oo jaamacadaha qaar lagu dhigtaana wax kale maahee afkii waa laga adeejiyey waxbaa lagu qabsaday wuu geedi galay markaasuu dib u soo noolaaday wuu dhintaa afku haddii la adeegsan waayo markaa taa boorarkaa ka mid a runtii dad wax ku qoraa af soomaaliga waa jiraan oo taya lihi Waayahay, oo Maxamed- ninkii toddobaadkii hore la wareysanayay cabdalle mansuur oo kalea ka mid ah iyo boqolaal kale ugu dambayntii waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeenna Ee, waxaan jeclahay caqabadihii dhowrkaba ahaa oo aad ka soo sheekaysay oo tusaalooyinkana aad ku dartay way eh, badan yihiin dadka caqabadaha maqlaya oo qaybna ka ah maxaad kula talin lahayd inay ugu hiiliyaan afkooda hooyo hiilka afka hooyo ee ugu weyn waxa weeyaan horta in dhaxanta iyo qabowga laga qaado oo la diiriyo sida lagu diirinayaana waxa weeyaan in la barto oo la adeegsado oo nolosha lagu lala falgeliyo wax kastoo la qabanayo ayaa ugu muhiimsan qofba awoodda uu u leeyahay inuu baadho oo cilmi baadho oo uur baadho oo dib u raaco oo afkan iyo ereyadan dhimanaya iyo suugaantii kaydin jirtay afkan ee kala duwanaaya cali ku bilaabay cali kabale ninkii ladhan ka soo hadlayay ee heesta lahaa maqasha heesta caruurta ee lahaa hees hawleedyada kala duwan ee hararka lagu bankiyo ama ama ama aloolka tibta iyo mooyaha haanta lagu lulo xoolaha loogu heeso marka la waraabinayo ama la foofinayo ama lasoo caraabinayo iyo waxyaalaha lamida kaftankii iyo halxidhaarayaashii iyo afgubaasigii bulshada dhexdeeda ka hanaqaadi jiray ee lagu sheekaysan jiray golayaasha maadi iyo miida dhaqanka soomaalida in dib loogu noqdo boolka laga hufo oo aan laga faanin hugaaga afku waa hu waa hu qofka astura oo xumaantiisa qariya islamarkaana ka ilaaliya wixii halis dibadda kaga imanaya marka afkaas in hiilkiisu wuxuu hoosta ka xaqiiqayaa in marka hore la daryeelo sida ilmaha yar ee dhasha loo daryeelo ee kolba kaalinta uu markaa joogo lagu saleeyo daryeelkiisa afku kama dhaco oo waa la mid oo wuxuu u baahan yahay in la koriyo la kobciyo la cuntaysiiyo la waraabiyo la darandaliyo la daadaheeyo oo kolba halka uu ku sugan yahay iyo halka markaa loo baahan yahay in la gaadhsiiyo la gaadhsiiyo oo aan markaa laga seexan oo aan laga dooran afaf kale oo laga yaabo in waxa weyne loo baranayaa uu yahay ku shaqayso iyo hunguri een, ku salaysan xilli gaaban een, warbaahinta ayaa ugu muhiimsan een, dadka waxbartay ayaa ayaa iyana muhiima een, dadka kale ee, maxay ahayd qubanaha ah ee soomaaliduna ah, ninka ganacsadaha oo kale wuu kari karaa meheradiisa boolka qalaad uu ku qorayo ee ama af carabiga ama af ingiriisiga ah inuu erey toolmoon oo af soomaaliya u doonto ayaa ay- ayaa u fudud oo dadka wax ka gadanaya ama ka iibsanayaana ay soo jiidasho ku he- uu kaga helayaa afkiisiina markaa uu ku kobcinaya waa inta ugu yar aad iyo aad ayaad mar kale maxamed baasho u mahadsan tahay wakhtigaaga iyo barnaamijka aad nagala qayb gashay iyo weliba doorka aad ku leedahay iyo wakhtiga iyo tamarta aad gelisay inaad afka soomaaliga waxna ku qorto waxna ka diyaariso mar kale waa kaaga mahad celinaynaa aad baad u mahadsan tahay jaamac buule jaamac iyo inta kale ee nagala qayb qaadatay barnaamijkuga dhegeystayaal Iyo- iyo barnaamijkii cadaawa.
wicitaanka dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waa naga intaa haddii eebaha awoodda la idmana toddobaadka dambe waxaanu kaga hadlaynaa xalka caqabadaha hortaagan afka soomaaliga haddii aad su-aalo qabtid horay ayaad u soo dirsan kartaa imailku waa somali at v o a news dot com ereyga soomaaliguna waa shaqalgaab waa ku kaa
barnaamijka wicitaanka dhegaystaaya jaamac buula jaamac dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha waxay nala socodsiinaya wariyaha v o eda maxamed mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka ingiriiska waxaa maanta laiskaga hor imanayaa kulamo aad u xiiso badan oo kooxda kubadda cagta ee crystal balas ayaa waxay foodes kari doonaan kooxda newcastle united halka kulanka ugu adag ee toddobaadku oo dhex marayo kooxaha liverpool iyo tottenham hatsba waxaa lagu ciyaarayaa garoonka anfield labadan kooxood ayaa marka ay guryahooda ku ciyaarayaan waxay yihiin laba kooxood oo banooni qurux badan ciyaara islamarkaasina ciddii ka hor timaada dharbaaxa kullu geysta waxaa xusid mudan in liverpool kulankii ugu dambeeyey kooxda la ciyaarto ay ku dhiilayso gurigeeda inay dharbaaxa kullu geysatay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo goolal badan ay kaga badisay halka tottenham hatsbarna kulankii ugu dambeeyey gurigeeda ku ciyaartoy koox weyn la kulanto ay manchester united guuldarro lama filaana dusha u gelisay taasi oo keentay in macalinka mourinho iyo ciyaaryahanka uu lacagta badan kala soo baxay bogba ay isafdhaafaan islamarkaasina kulankii habeenkii xalay ahaa dhex maray kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo huddersfield town macalinkuu ciyaaryahankaasi kursiga kaydka taasi oo dadka qaar ay ku macnayeen inuu fariin adag u diriyey ciyaaryahan bool bogba islamarkaasina uu tusayey awoodda macalinimo iyo inuu yahay isagu ninka ka taliya kooxda kubadda cagta ee manchester united kulamadii haddaba habeenkii xalay ahaye shala dhacay haddii aan soo koobo burnley waxay la ciyaartay manchester city hal iyo hal bareejaha ay ku kala tageen ciyaaryahan raxiim starlin ayaa fursad aad u wanaagsan iska cunay taasi uu kooxdiisa goolka guusha ugu saxiixi karay banmouth oo iyadu maalmahan guul ku damaashaadaysa uu kulankii kan ka horreeyey ka soo badisay chelsea ayaa stoke city labiiyo hal dirtay lester city hal iyo hal baraja swan city ayaa ku qabatay hase haatee kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa shan iyo hal waxay ku dhufatay kooxda everton arsenal oo toddobaadkii hore laga soo badiyo swan city weliba kooxaha ka mida kuwooda ugu taagta daran sanadkan ay ka soo badisay ayaad moodaysaa inay guuldarrada iska dhigtay islamarkaasina ciyaaryahanadaay dhowaantan soo iibsatay obamayang iyo makatarian ayaa ciyaarta wacdaro ka dhigay makatarian saddex gool ayuu dhigay oo la dhaliyey halka ciyaaryahanka la yidhaahdo obamayangna kulankii ugu horey arsenal u ciyaaro uu gool saxiixay hase ahaatee ciyaaryahan aran ramsey oo maalmahan dhaawaca kaga maqnaa kooxda ayaa isagu garoonka qabsaday oo saddex gool halkaasi dhaliyay dhinaca sbain waxaa xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee real madrid ay fursad cajiiba iska cuntay kadib markii ciyaar adag oo la ciyaaraysay lavanta iyagoo guul kaabiga u saaran la bareejeeyey oo weliba daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta laba iyo labo ay ku soo gebagabowday arrintaasi oo madax xanuun kale u keentay tababaraha kooxda kubadda cagta ee real madrid sanadiin zidan oo la leeyahay maalmihiisii kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa soo gaabanaya waddankan maraykanka magaaladan aan ku noolahay minneabolisna haddii aan jalleeco waxaa caawa lagu qabanayaa ciyaarta suberboolka oo ah ciyaarta kama dambaysta ee koobka loo yaqaano n f l-ka oo ay ku loolamaan kooxaha dalkan maraykanka ciyaara ciyaarta american futboolka labada kooxood ee new england patriots iyo philadelphia eagles ayaa ciyaarta kama dambaynta isku herdinaya ciyaartan oo dabcan dalka maraykanka ka ah ciyaar aad loo xiiseeyo islamarkaasina lacag fara badan ay ku baxdo ayaa ammaankeeda aad loo ilaalinaya iyadoo ciidamo milatari iyo booliis ugu jira gobollo kale oo dalkan maraykanka ah laga keenay ay ammaanka aad u sugayaan ayaa la arki doonee caawa guushu dhinacii addoo dad badan tom brady iyo kooxdiisa new england patriots ayay leeyihiin koobka way ku guulaysanayaan halka kooxda kale ee philadelphia eaglesna difaacooda oo wanaagsan darteed la leeyahay waa ay ka adkaan karaan new england dhegaystayaal xubintii ciyaaruhu anaginta waa mascadoo idilesida iyo nabadgelyo
xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda galabnimo ayaynu ku soo dhownahay aan sahra cabdi axmed ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynah mahadsanid shirwac qoraallo isdhinac soconaya oo iyagu iska soo horjeeda eedeynayana baarayaasha hay-adda dembi baarista maraykanka f b i da doorkii ruushka uu ku lahaa ololihii doorasho ee madaxtinimo ee madaxweyne donald trump lagu soo doortay iyo sidii ay u sameeyeen ayaa dembi baarayaasha maraykanka hay-adda f b i da lagu eedeeyay laakiinse waxaa arrinkaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay guddiga cadaaladda ee xisbiga dimuqraadiga qoraal ay sii daayeen aqalka guddiga mukhaabaraadkana ayaa arrinkaasi waxaa lagu sheegay in sharaf dhac uu yahay waxaana guddiga dimuqraadigu ay soo bandhigeen lix bog oo ay uga doodeen dhexdooda hase yeeshee markii dambe jimcihii loo soo bandhigay dadweynaha wasaaradda difaaca ah ee dalka ruushka ayaa sheegtay in mid ka mida diyaaradahooda sabtidii lagu soo riday meel u dhow magaalada ay kooxda mucaaradka ay haystaan ee sarakhaab ee dalka suuriya islamarkaasina kooxda mucaaradku ay dileen duuliyihii diyaaradda kadib markii uu baarashuudka goostay kooxaha kormeerayaasha suuriya iyo kooxda xuquuqda aadanaha ee ka socota arrimaha suuriya ee fadhigeedu yahay dalka britain ayaa iyaguna xaqiijiyay in arrinkan iyaga oo sheegay in markii diyaaraddaasi la dhaawacay duuliyihii waday diyaaraddaasi lagu farsameeyey dalka ruushka oo ah nooca loo yaqaano s u islamarkaasina ahayd nooca laba miishlaha ah laba mashiinlaha amaba labada motoor leh ku duulaysay joog hoose si ay u taageerto ciidamada dhulka xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka rag tillerson ayaa booqasho ku jooga dalka argentina taasi oo ah maalinkii labaad safar muddo shan maalmood qaadan doona oo uu ku marayo qaaradda ameerika isaga oo mas-uuliyiinta dalalka kala xaajoon doona sidii loo xoojin lahaa arrimaha diblomaasiyadda waxaa kaleeto uu kasoo kicitimay magaalada mexico kadib markii uu kulan jimciya halkaasi kula yeeshay madaxweynaha dalkaasi iyo qaar ka mida saraakiisha dalkaasi ugu sarreeya waxaana sabtidii uu kasoo caga dhigtay barelesone oo ah goob lagu nasto oo ku taala beerta dalka argentina caanka ah waa hagaaga dhegeystayaal aad bay u mahadsantahay saare cabdi axmed oo dib inoo xusuusinaysay wararkii caalamka qodobadii ugu waaweynaa haatanna aynu jaleecnaa dhinacii kaalma heesa waxaa idinku soo maqan codka ah maxamed mooge liibaan iyo weliba heestii waan soo socdaa kow dhe waxna waa sidaa laba dheh saxawaay fadlan
xidigahan siraatiyo dayaxsoodi meeriyo lagu sugay cadceede sagalkiyo daruurtiyo lagu xidhay sitaace dhulka gogol la seexdiyo sablaagunigaadiyo laga dhigay si dadabkii buraha la saare dirta samayda ciidiyo salkaa loogu jooje saddex laabadiyoodii lagu yidhi sadeeye dabaadeed la saayay qofbaani la siiyey saldhigeedu qayda cidi umaasinayno dadku ruux saboolo saranseer ku raadiyo guryo samoniyaalo sidkaa dhalay ku haysto hila seermaweydi labaa kala sadroomba subax noolba jooge waan soo socdaa kowge waxna waan sidaa labadhe waan soo socdaa kowge waxna waan sidaa labadhe samir yeelo weliga saxar la'ay ha fuduudaan waan soo socdaa kowde waxna waan sidaa labadhe waan soo socdaa kowde waxna waan sidaa labadhe samir yeelo weliga saxar la'ay ha fuduudaan
samir yeelo weligaa saxarlaay ha fududaan sidaas ayaan usoo maqli jiray intaan soo jira malaha waa tahay codkaasi maxamed mooge intaasi aan kaga gudubno idaacaddeenni galabnimo ayuuna gebagaba u ahaa heeskaasi barnaamijka waxaa ila waday cabdixakiim maxamuud shirwac anigu oo ah saare cabdi axmed iyo dhinaca farsamadii iskuduburidka barnaamijka bashiir abikar dhammaantay waxaan idin leenahay intaynu mar kale idin ismaqli doonna caawo inta ka horreysa nabadgelyo
salfuday ku xaawo jannaadii ka saare ruuxaad sugayso maqan waa la saajaa saxank waa la dhowraa kaadhabaana noqonin hasaawiina sileelin kaadhabaana noqonin hasaaluugin qayba maalin baa saxiiri waxaan saatir ku qorin hawsuu dhawaalayn kala saarun iyo been kala garo siriyo caad ayn salaadu weligeed kala tahay sun iyo faral u ogow saxiyoma u ogow saxiyoma inaad saamjidiyo sanqaatirasha kalaaga nafjacayl sawaabayo sanka ku daloosho
From Washington.